Ganyi in Washington wishing you a great weekend ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa aroor jimco ah bisha may ee sanadka kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaalad daran oo dhanka bini'aadanimada ah oo haysata dadkii ka barakacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa barakacay saddex kun oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada meela u jira qiyaastii toban kilomitir ilaa shan iyo toban ayay u kala qaxeen hadda waxaa ku haray degmada dad aad u maras ah aan xoog lahayn waa yiilla ah
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dad iyo xoolo ku dhintay roobab lixaad leh oo ka da'ay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhallinyaro soomaali ah oo ka mid noqonaysa booliska austraaliya oo tababar loo soo xiray barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir dowladda maraykanka ayaa si adag u cambaaraysay weerarkii saddexda bishan may lagu qaaday xerada ceelbaraf oo ay deganaayeen ciidamada burundi ee ka tirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee atmis qoraal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brets ayaa lagu sheegay in maraykanka uu tacsi u dirayo ciidanka dalka burundi isagoo ka tacsiinaya khasaarihii kasoo gaaray weerarkii ka dhacay xerada ceelbaraf oo ay geysteen ururka al-shabaab afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaana sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay ciidanka burundi war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada burundi ay door geesnimo leh ka qaateen howlgallada la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya muddo sannado ah maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay inuu weli sii wado taageerada uu siiyo howlgalka atmis ee midooda afrika iyo ka hortaga dhibaatada argagixisada ugu yaraan soddon askari oo u dhashay burundi ayaa la sheegay in lagu dilay labaatan kalena lagu dhaawacay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka burundi sarkaalka burundi u dhashay oo codsaday inaan magaciisa la sheegin iyadoo sababtu ay tahay inaan loo ogolayn inuu la hadlo warbaahin ayaa sheegay in toban askari ay isla goobta ku dhinteen halka inta kalena dhaawacii soo gaara ee u dhinteen waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar weli la la'yahay dalka israa'el ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu raaligelin ka bixiyey hadal ka soo yeeray wasiirkiisa arrimaha dibadda serjey levrof kaas oo xambaarsanaa weero yuhuudna ceeb ah kaas oo ay israa'el aada uga carootay serjey levrev ayaa lagu soo waramayaa inuu yiri naciibka ugu weyn wuxuu ka dhex jiraa yuhuudda iyo sidoo kale inuu sheegay in hogaamiyihii jarmalka ee hitler uu asar ahaan kasoo jeedo yuhuudda hadalladaas iyo kuwo kale ayaana ka mid ahaa ereyada ay dhibsadeen yuhuudda iyaga oo dalbaday in dalka ruushka uu raaligelin bixiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka talyaaniga isagoo doonayo inuu qiil u bixiyo dagaalka ruushka mar wax laga weydiiyey sheegashada ruushka ee ah in ay ku soo duushay ukrain si ay meesha uga saaraan aragtida naasiyiinta ayaa serjey levrev waxa uu sheegay inay ukrain weli tahay meel ay kasii muuqdaan raadadkii naasiyiinta dowladda israa'el ayaa sheegtay in madaxweynaha ruushka uu raaligelin ka bixiyey hadalka wasiirkiisa arrimaha dibadda ra-iisul wasaarahuna uu aqbalay raaligelinta madaxweyne putin oo hadalkii ee ku aadan hadalkii levrev wuxuuna ka mahad celiyey ra-iisul wasaaraha israa'el habdhaqanka madaxweynaha ee ku aadan dadka yuhuudda sidaasina waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israel bane dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay xaalad daran oo dhinaca bini-aadamnimada ah ayaa la soo daristay kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanka ceelbaraf ee maamulka hirshabeelle dadkan ayaa guryahooda isaga cararay kadib markii kooxda shabaab ay weerar kula wareegeen saldhig ay ciidamada burundi ee howlgalka admis deegaankaasi ku lahaayeen maamulka ceelbaraf ayaana dalbanaya in dadkaasi gargaar lala soo aado wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne
deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe oo saacadihii hore ee maalinnimadii talaadada weerar culus uu ku qaaday ururka al-shabaab islamarkaana uu ku qabsaday saldhiggii ciidamada burundi ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee atmis ayaa weli waxaa deegaanka barakac uga maqan badi dadkii deganaa guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf cabdulaahi xaaji maxamed oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika aanu weli dib ugu laaban saldhigyadooda dagaalka maalintii koowaad iyo duqeyn ka dambeysaba waxaa khasaaro dhimasho iyo dhaawacbale ka soo gaaray dad shacab ah sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf
maalin talaada ayuu dhacay oo subax hore ah dagaalkaasuna wuxuu u dhexeeyey sida la wada ogyahayba shabaab iyo burundi uu ahay laakiin marka aan ka hadlo dhibaatooyinkii shacabka degmada ceelbaraf soo gaaray iyo siyaabooyinkii ay kala ahaayeen dhimasho waxaa soo gaartay shacabka degmada ceelbaraf afar qofood oo mid dumar ay tahay ayaa dhimashadu ay tahay dhaawacuna waa shan iyo toban laba ay dumar tahay labana ay caruur yihiin maalintii labaadne hal qof oo kale ayaa ku dhaawacmay oo diyaarado oo oo duqayma degmada ka geystay ee deegaanadeeda kala duwan hal qof ayaa iyadana ku dhaawacmay guddoomiye xaaji waxa uu intaa ku daray in dadkii deegaanka ka barakacay xilligan ay ku sugan yihiin deegaano ku dhow ceelbaraf iyo degmooyinka mahadaay iyo magaalada jowhar ceelbaraf waxaa degan namber gaaraya afar kun oo qoys waxaa barakacay saddex kun oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada meela u jira qiyaastii toban kilomitir ilaa shan iyo toban ayay u kala qaxeen qaarkood waxa uu soo gaaray wuxuu soo gaaray degmada jowhar iyo degmada mahadaay hadda waxaa ku haray degmada dad aad u maras ah aan xoog lahayn waa yeela ah ayay u badan yihiin dadka hadda degmada ku haray dadkaasina naftirkooda waxay u baahan yihiin gurmad kuwa barakacay oo hareeraha jooga iyo kuwa mahaday iyo joor u soo gudbaa intuba waxay u baahan yihiin gurmad ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dib u dejin waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha waxbixiya ee deeqaha bixiya iyo haduu laidinkeeda leeyahay hirshabeelle intaba dowladda federaalka in dadkaasi gargaar lala soo gaaro annaguna waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan arrimaha si farsamo ah iyo si toosanba kuwanala joogana si toosan ayaan u gaarsii karnaa kuwa naga fogna ayadane farsamo ahaan waa loo gaarsii karaa marka dadkaas hala caawiyaan leenahay
inkastoo deegaanka xilligan aanu dagaal ka socon haddana waxa uu sheegay in dadku ay cabsi badan ka qabaan in mar walba uu dagaal dhici karo maadaama ciidamadii burundi aanu dib ugu laaban saldhiggii ay deegaankaasi ku lahaayeen dadku waxa ay u barakaceen cabsi iyo dagaal dartiisa ayay u barakaceen waa dareemi kartaa meesha waxa ka dhacay waxayna u maqan yihiin ama waddano dagaalsii idinku sii qabsadaa meeshii inta aad u laabataan marka dadku weli waxa ay u barakacay u yihiin waa sababahaas ayay barakacay u yihiin weerar ku bilowday qarax ismiidaamin iyo dagaal toos ah oo saddexdii bishan ka dhacay deegaanka ceelbaraf ayay ururka al-shabaab waxay ku sheegteen inay ku dileen in ka badan boqol iyo toddobaatan askari oo ka mid ah ciidamada burundi sarkaal ka tirsan ciidanka burundi oo la hadlay wakaalada wararka a f b ayaa waxa uu sheegay in dagaalka looga dilay soddon askari labaiyo labaatan kalena lagu dhaawacay tiro askar ahna nolosha lagu la-yahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
deegaanka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxaa ka da-ay roobkii guga daadad xoogan oo ka dhashay roobka ayaa kusoo rogay deegaanka ama kusoo rogmaday waxaana ay keeneen khasaare naf iyo maalba isugu jira waa kan waryaheena maxamed faarax shire oo warbixintan gaaraysa kasoo diray qaybo badan oo ka tirsan countiga wajeer haatan waxaa ku huuraya roob dadka deegaankaasi ugu diirsadeen walow dhibaatooyin u geystay dhammaan wadooyinka ugu badan countiga wajeer ayaa haatan wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay sheegay inay xiran yihiin roob fatahaado watana waxay keeneen khasaaro inta la xaqiijiyana hal qof ayaa ku dhintay deegaanka lagboqol ibraahim cabdulaahi gadoomiyaha lagboqol oo la hadlaya saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in xaalad adag haatan deegaankaasi ay ka jirto biyo fara badanna deegaankaasi ay kusoo fatahayaan xaaladda walahi way xakiran tahay lagta biyi zaaid ay keentay shalay gawaarida way mari waayeen baaskii gaaris ka imaade golden dad ku jiri ayaa qaarkood markay degeen oo baas waa maraa la dhahay asyarko biyaha ku dhacay yarar cabdulaahi xasan xuseen la dhahaa sideed iyo toban jirada biisu noo sheegay shalay waa la waayey saaki adiga alxamdulilah meydka lasoo bixiyey odaygana wajeeran ku duugayna asna dhahay biyahana goriyo badanay oo lawixii lagta xigi way gareen oy afar dagaar ka mareen qaarkood nin maxamed xaaji calan dhaagugiisa way wada galeen mar horena way ka dumiyeen guryo badan ay galeen mudane ibraahim ayaa waxa uu sheegay in culayskan uu yahay mid soo noqnoqonaya khasaaro fara badanna dad fara badan deegaankaasi u geysanayay saddex sano ka hor roobabkii deegaankaasi ka horeyna khasaaraha noocan oo kale uu ka geystay deegaankaasi haatanna khasaaraha u sii badanaya dhulka howdka xoolo fara badan dad haystayna haatan xoolahoodu ay ka baxeen baadiyahana dad badan ay xoolaha ka laayeen qaribu todoba boqol sideed boqol qaribu sideed boqol xoolo ku dhow todoba boqol iyo toddobaatan xoole ariga lix qaribu toddoba qows ay ka laayeen oo ay usoo baxeen afartan ku afartan usoo baxday ku shan iyo toban ku toban ku lix ay usoo baxday biyahan horta alxamdulilah waa waa naxariis ilaahay aas keenay biy biyihii dhib ay keeneen safartii biyahan ay saan u imaadaan sidaa ay magaalada ku dhacdaa daday qaadeen maxaa la yidhaahaa guryey guryey ay tarareen guryey dumiyeen waxaana la dhahaa nin lagta u dhow oo doorana xaajacadan oo ji naafeer labada lugoodba ka jabay mar oo hadda lugta u daran tahay safar horena gurigiisa deer ku dib ay jijibiyeen haddana guriga edilba ay weerareen ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka iyo bulshada ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda adag ee deegaankaasi ka jirta iyadoo suurtagalnimada in deegaanada qaarkood goodoon ay geli karaan roobabka haatan deegaankaasi ka curtay iyo weliba laga hawaaweyn ee deegaankaasi kusoo butaacayana ay saameyn ku keeni karaan faatuma cabdulaahi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka countiga wajeer oo ka hadashay iyo sidoo kale waxay sheegtay in maamulka countiga wajeer looga baahnaa in biyo xireenna ay u sameeyaan biyahaasi abaaraha culus ee deegaankaasi ka jirana xilliyada abaarta ay ku dhufatay biyahaasi loo baxsan karay horta biyahan socdo waxaa waaye biyo iska khasaarihayo waa biyo u baahan kaydin inaa la kaydiyo soo waxaan rabaa county government wasaaradda biyaha horta inay nidaam mar hor la imaanaana ahayd waxaa nasiib xume magaalada wajeer saddex sana aan abaar isdaba socod ayaan ku jirnay xoolihii ay been nolosha ay adkaatay magaalada kale socodkeeda u xumaaday waxay safartaa u malaynayaa inta iid qasheen waa mid io laba la dhihi karo maxaa keenay xoolihii waxay noqdeen xoolihii midba ah iyo mid caatale la qalan waayo marka inta saddex san oo isku daba socoto haddii abaar dheer aan marnay nicmo ilaahay la helay waxaan filinayna inaa biyaha socdo la kaydsado biyihii wajeer ka baxay wajeer ilaa kabtaas kutuloo ka imaana wajeer maraayo ilaa kabtaan haddana kutuloo lagti furmaysa ayaa nasiib xumo ka dhacday inaa lagti lagu ba'o oy gawaarida isu mari wayso soo fadlan waxaan rabnaa inaa biyahaas ayto wasaaradda biyahan ku celinaya inay biyaha ayaga ay kaydiyaan oy nidaam biyahaas ayto ay bukoorta meel dhib qalaalasa ay dadku keeneen usoo celceliyo saddexdiis ee la soo dhaafay gobolada waqooyiga wax roobba si rasmi a ogamaysan hoorin kauntiga wajeer dad fara badan oo haatan ka soo qaxayana waxay ahaayeen kuwo imaanaya deegaanada mandheera iyo wajeer dalka soomaaliya oo inta badan dadka soomaalida geyigan ku dhaqan ay aadi jireen mid abaaro culus ay ku dhufteen taasoo keentay in macaluul iyo gaajo fara badan dadka geyigan ay ugu dhex dhimanayaan gudaha gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
dhalinyaro soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ku biiray booliska gobolka victoria ee dalka australia dhallinyadan ayaa ka mid ahaa cutubyo ka mid noqonaya booliska dalkaasi oo tobabar loogu soo xiray magaalada melbourne ee gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee dalka australia ibraahim cumar baafo
in dhallinyaradan ay ka mid noqdaan booliska gobolka waxaa sabab u ahayd kadib markii labada kun toddobiyo tobankii ay booqdeen dugsiga tababarka booliska gobolka oo lagu soo wareejiyey si ay u arkaan qaabka uu booliiska u shaqeeyo iyo goobaha lagu tababaro dadkaasi tegay dugsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame oo ii sharxaya
sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaan filaya inay ahayd waxaan ka mid ahayn koox dhaqmada kala duwan ka socday oo booqasho u tagay dugsiga tababarka booliska ee gobolkan victoria ku yaala wakhtigaasi markaa dhallinyarada soomaalida een raacay waxay ahaayeen ilaa shan dhallinyare ayay ahaayeen inkastoo dadku ay aad u badnaayeen barnaamijku tuur ayuu ahaa oo booliska sida u shaqeeyo sida dadka loo tababaro waxyaabahaas ayna tusayeen oona barayeen runtii dadkii markaa waagaasna raacay qaar ka mid ah ayaa ka helay oo arkay waxa meesha ka socda iyo sistamka jeclaadayna inay ku biiraan waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo ka faa'iidaystay barnaamijkan oo qaar ka mid ah hadda ay booliskaba ka tirsan yihiin arrinta ku saabsan walaal hadda inta soomaalida ah anigu aan arkay ama maqlay waa labo sidoo kale waxaa lai sheegay qof saddexaad inuu akademiyada uu ku jiro imtixaanada laga qaado dhallinyarada ayaa ah kuwo aad u adag xilliga ay ku biirayaan booliska iyadoo mid ka mid ah haddii qofka uu ku dhacona aysan u suurtagelaynin inuu helo fursaddaasi haddaba waxaa jira qaabab loogu fududeeyo inay bartaan imtixaanaadkaasi ka hor inta aan laga qaadin waa kan mar kale faarax oo ka warramaya in imtixaanada booliska sidaan soo sheegay dadka dhaqamada kala duwan ka soo jeeda ay qaarkood ku dhacaan gaar ahaan dhinacyada maalan physicalka oo kale dabaasha oo kale psychologiga waxa la yidhaahdo iyo iyo iyo waxyaabo la mida marka dabeecaddana waxa weeye haddii marka shuruudaha lagaaga baahan yahay ama inaad ku baasto imtixaankaasi dhinac walba ayaa lagaa rabaa inaad ku baasto haddii mid ka mid aad ku dhacdo laguma siinayo fursaddaas sidoo kale haddii backgroundigaagu ay wax ka khaldan yihiin sida maalan dembi hore inaad gashay iyadana laguma siinayo xataa haddii ganaax lagugu leeyahay ganaxyadaas waa inaad iska bixisaa oo iska fududaysaa fursaddaas lagu siin mayo shuruuduhu maadaama ay adag yihiin markaa qof waxaad arkaysaa oo runtii aad ugu firfircoon arrintan kana soo bixi kara oo oo waddanku doon ha ka soo jeedo laakiin waxyaabo yar yara ku haraya sida ganaax in lagu leeyahay wax lamida marka arrimahaasa marka waxaan isku daynaa annagu kijaaliyad ahaan sidaan u fududayn lahayn qofkaasaan ku dhiirigelin inuu ganaxyadii waxyaaba lagu leeyahay iska dhammaystiro soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka aan sidaas u jeclayn inay booliisku ay ku biiraan sababtu maxay tahay
waa run walaal sidoo kale dadkeenna soomaalida ah oo keliya ma ahan runtii dadka aan jeclayn inay booliska ka mid noqdaan waxaan isleeyahay sababtu waa booliska waddamadan oo ah runtii mas-uuliyad culus maadaama waxa aad ka shaqaynayso ay yihiin la dagaalanka dembiyada laakiin dhinaca kale markaad eegto waa shaqo shaqooyinka kale la mid ah oo weliba ixtiraamkeeda goonida ah leh oo qofka for example afrikaanka oo kale soomaali ahaado ama afrikada kale ha ka soo jeedee marka la arko isagoo dharkii booliska xiran oo waddada maraya lagu ixtiraamayo lagu tixgelinayo annaga ka soomaali ahaan cillada kale oo aan leenahay waxa weeye annagoo aan faham fiican ka haysan arrimahan ama booliska ha noqoto ama shaqooyinka kale dowladda ha noqoto qofkana waxaa wanaagsan inuu waxa horta marka hore arko oo fiirsho dabadeed baaro marka kadib uu go'aanka gaaro haddaba barnaamijyadan dhallinyarada loogu fududaynayo inay ku biiraan ciidamada booliska ayaa la kordhiyey si dad badan ay uga faa'iidaystaan oo soomaalinu ay ka mid tahay hadda barnaamijkan waa la dheereeyey oo laba sano oo kale ayaa lagu daray kadib markii uu runtii barnaamijkan uu noqday barnaamij guulaystay uu noqday dowladda victoria ayaa dhaqaalo kale ku dartay ku bixinaysa hadda
booliisku mar walba waxa ay soomaalida iyo jaaliyadaha kale ay ka codsadaan inay ku soo biiraan ciidamada ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka waxaana inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha turkigu booqasho ku tegay dalka sacuudiga waa tallaabo kale oo ankara ay ku xoojinayso xidhiidhada ay doonaysa inay dib didibada ugu taagto cilaaqaadka ay la leedahay dalalka qaniga ah ee bariga dhexe waa maxay faa'iidada ugu weyn ee turkiga uu ka leeyahay inuu dib boodhka uga jafo xidhiidhadaasi uu la lahaa sacuudiga oo aad u xumaaday beryihii dambe saamayn intee leeg ayuu xidhiirkaasi oo sii wanaagsanaadaa ku yeelan doonaa xidhiirka washington iyo riyaad oo beryahan dambe laga soo deerinayey barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal ku eegaynaa qodobadaasi caqiido siyaasi ah ayaa jirta oo dhigaysa inaanay jirin saaxiibtinimo joogto ah marka la eegayo siyaasadda sidoo kalena aan col weligood lagu ahaan karin dal kastaaba dabcan waxa uu eegayaa dantiisa iyo cidda uu soo dhaweysanayo ama marka uu fogeynayo madaxweynaha turkiga ayaa u muuqday inuu qaatay siyaasadda ah inuu dalkiisa ka saaro siyaasado godoonka ah oo marar badan keentay daandaansi aan muhiim ahayn oo aanay dani ugu jirin turkiga waxna aan u tarin cankara inay ka faa'iidaysato dalalka bariga dhexe waxa uu xidhiiradii la soo ceshaday dalka imaaraadka xidhiidh ayuu la sameeyey madaxweynaha turkigu israa'iil dadaal ayuu u galay masar iminkana waxa uu bilaabay inuu dib u hagaajiyo cilaaqaadkii cankara iyo riyaad dadka ka faallooda arrimaha turkiga ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inay cankara xaqiiqsatay inaanay shuruucdooda ku khasbi karin dalalka kale ama xad ay leedahay saameynta ay ku yeelan karaan caalamka haddii ay bataan waddamada ay ismaandhaaf siisan yihiin waa maxay haddaba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee cankara ay ka faa'iidi karto cilaaqaad wanaagsan oo dhex mara riyaad su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush hadaana oo ah falanqeeyo degan magaalada london faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee uu ka helayo riyaad io kala helayaan iyo ankara waxaa ugu muhiimsan horta in calaaqaadkii dhaqaalaha la soo celiyo hadday tahay xagga dalxiiska oo sacuudigu guryo badan uu ka iibsaday islamarkaasina uu ka karaysan jiray iyo dalxiiska kale caadiga ah ee booqashadii ay booqan jireen samar kasta iyo xilliga fasaxa ay turkiga tegi jireen kusoo dalxiisi jireen waxyaalaha kale dhaqaalaha keeni kara waxaa ka mid ah in diyaaradaha waxa weeyaan gacmaha lagu kiciyo iyagana ay ka iibsadaan turkiga sacuudiga uu ka iibsado waxaa kaloo ugu muhiimsan dhaqaalaha inay iska kaabaan xagga cilaaqaadka ay turkigu la leedahay iiraan oo ay ka wanaagsan tahay cilaaqaadka ay turkiga calaaqaadka sacuudigu iyo ay isla leeyihiin iiraan marka halkaa in ay ka saacido dowladda waxa weyaan turkiga sacuudiga in xagga xuuthiyiinta dagaalka sidii loo joojin lahaa oo iiraan halka ay kala hadasho iyo tan kale dhaqaalaha turkiga ay markaasi ay xidhiidhka ku adkeeyaan muddooyinkii ugu dambeeyey cilaaqaadka washington iyo riyaad inaanu wanaagsanayn ma qarsoona saameyn ma ku yeelanaya xidhiidhada wanaagsan ee turkigu la yeeshay dalka sacuudiga iyo imaaraadka in maraykanka iyo dalalkaasi ay sii kala fogaadaan waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush hadaana saameyn wanaagsan uu ku yeelan karaa haddii calaaqaadka turkiga iyo sacuudiga uu sii socdo sidaynu ka warhano sidaad sheegtaba turkiga iyo imaaraadku waa heshiiyeen turkiga iyo masar waa heshiiyeen marka in maraykanka iyo khaliijka ka guud ahaan oo xagga shidaalka isku haystay markaasi uu xumaaday in turkigu laga yaabo marka uu la heshiiyo sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka inuu isaguna ladqabin halka ka galo waa dhici kartaa waana ka shaqayn karaa turkigu inuu isu soo dhoweeyo maraykanka iyo khaliijka oo weliba arinta shidaalka uu aada uga shaqeeyo isagoo cilaaqaad kalala leh ruushka oo ay ka baqanayaan in dagaalka iiraan ay kula jirto sacuudiga uu sii xoojiyo marka halkaa howl ayaa uga soo korodhay turkiga faa'iide ah oo laga yaabo inuu dhexdhexaadka galo dad badan ayaa aaminsan in juqraafi ahaan halka uu ku yaalo turkigu aanu ka maarmaynin inuu isu dheeli tiro xidhiidhada iyo cilaaqaadka uu la leeyahay caalamka gaar ahaana bariga iyo galbeedkaba maadaama oo ay u muuqato in imika badeecaddii turkiga tegi jirtay ay sidii hore loogu dhoofin doono dalka sacuudiga sidoo kalena ay maalgashiyo ka samayn doonaan turkiga ganacsatada iyo maalqabeennada dalkaas sacuudigu waxaa kale oo la saadaalinayaa in isweydaarsi lacageed uu dhex maro turkiga iyo wadamada gacanka carabta haddii tani dhacdana waxa ay noqonaysaa in lacagta liiraha ee turkigu uu kor u kaci doono intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuraha islaamka aniga waa cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo asxaabtiga la qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka markana kaalmihii heesaha aan soo qabtay estii riyo iyo codkii allah u naxariistee maxamed saleybaan tube heestaasi riyo iyo codkaasi maxamed saleebaan ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
ترى حدا